halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogganna internetka ee v o a somali com
dhegeystayaal habeen wanaagsan ayaan idin leenahay waa isniin toddobiyo tobanka bisha juun sanadkuna waa laba kun iyo sagaaliyo tobanka idaacaddeenana waxaa weejilaynu kugu soo jeedinaya saare cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah hanti guryo iyo ganacsi u badan oo ku burburay badda magaalada caluula oo soo fatahday biyaha badda ayaa soo galay oo duuyey hadda waxa wey daaro ayay duuysay xiyamahaas cabsaan iyo way badnaayeen meelada yar yar oo magaalada shaabaalki ah wadaqaday ku badnaayeen laakiin hadda waa daaro waaweyn oo magaalada xagga magaalada ah waddadii weyneed magaalada ayay waxay ku jirtaa toban dalaab haddii ugu badan tahay
waxaa kale oo aad dhegaystaad maqli doontaan jabuuti oo arday iyo macallimiin la maxkamadaynayo imtixaan la sheegay in la xada awgiis sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda soomaaliya oo sheegtay inay kaashanayso w h o si looga hortago cudurka ebola waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii qurbe doodda gaaban iyo xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan soddon qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen saddex qarax oo waaweyn oo xalay ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka nigeria goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in saddexda qof ee miinooyinkaasi isku soo xirxiray ay isku qarxiyeen hool ku yaala magaalada kinduwa oo soddon iyo siddeed kilomitir u jirta magaalada maduguri ee gobolka borno howlka la weeraray ayaa waxaa la sheegay inay ka buuxeen taageerayaasha kubadda cagta oo daawanaya ciyaar toos halkaasi looga tabinaya telefishinka cusmaan kajaalah oo isagu ah maamulaha hay-adda xaaladda deg dega ah ee nigeria ayaa waxa uu sheegay in tirada dhimashada ay kor u dhaafayso soddon halka dhaawacana uu gaaraya afartan ma jirto ilaa iyo haatan cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi laakiinse waxaa loo badinayaa inay ka dambeeyeen kooxda mintidka ah ee boko xaraam
wakaaladda wararka ee b ayaa waxa ay ku warartay in madaxweynaha shiinaha shi jinping la filayo inuu booqdo dalka kuuriyada waqooyi toddobaadkan sida laga soo xigtay warbaahinta shiinaha maanto isniina madaxweynaha shiinaha ayaa la sheegay in intuu ku guda jiro booqashadiisa maalmaha khamiista iyo jimcaha soo socda uu la kulmi doono hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un wakaaladda wararka a b ayaa ku warartay in booqashada shi jinping ay noqon doonto tii ugu horreysay oo hogaamiye ka socda dalka shiinaha uu ku tago dalkaasi kuuriyada waqooyi muddo hadda laga joogo afar iyo toban sano booqashada jinping ayaa waxay kusoo beegmaysaa sunnad guuradii toddobaatanaad ee kasoo wareegatay markii labada dal ay samaysteen xiriirka diblomaasi sida ay sheegtay warbaahinta shiinaha iyadoo intaasuna ku dartay in labada hogaamiye ay isweydaarsan doonaan aragtiyahooda ku saabsan xaaladda gacanka kuuriya booqashada jinping ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo wadahadalka maraykanka iyo kuuriyada waqooyi uu hakad ku jiro shir madaxeedkii ku dhex maray vietnam madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi bishii februari ayaa fashilmay khilaaf u dhexeeya labada dal awgii
dalka guatemalana waxaa sii socda wareegga labaad ee doorashada madaxtinimo ee halkaasi iyadoo natiijooyin hordhaca oo la helay ay muujinayaan inaysan jirin musharax hele aqlabiyadda codadka la tiriyey ee la dhiibtay axaddii shalay aheyd kala baraha codadka la dhiibtay ee la tiriyey isniinta maanta ayaa waxaa marwadii koowaad ee hore ee dalkaasi sandra torres ay hogaaminaysaa dhammaan musharaxiinta iyadoo heshay afar iyo labaatan boqolkiiba codadka la dhiibtay ninka afarta jeer isu soo sharaxa madaxtinimada dalkaasi alekhandro jamatay oo isagu ku jira kaalinta labaad ayaa waxa uu haystaa sida la sheegay shan iyo toban boqolkiiba codadka la dhiibtay waxaana sidoo kaleeto soo xiga oo kaalinta saddexaad ku jira wariye edmonton mollet oo helay laba iyo toban boqolkiiba guddiga doorashada ee guatemala ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in natiijada kama dambeysta ah lagu ogaan doono muddo laba isbuuca gudahood iiraan ayaa maanta sheegtay in muddo toban maalmood gudahooda ay ku kordhi doonto xadiga maadada yuraaniyumka ee loo adeegsado bacriminta hubka nuclearka taasoo macnaheedu ay noqonayso in ay dhaafi doonto kana bixi doonto xadka soo saarista yuraniyumka ee iiraan iyo dalalka tunka waaweyn ee caalamka ay ku heshiiyeen sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii afayeenka hay-adda tamarta atomikada ee dalkaasi iiraan behruus khamal vandi ayaa shir jaraa'ida oo si toosa loogu tabinayay telefishinka dalkaasi iiraan ku sheegay in laga bilaabo maanta ilaa iyo toddobiiyo labaatanka bishan juun ay ku baarami doonaan ilaa iyo saddex boqol oo kilograam oo maadada suryaniyumka waxaanu intaasi raaciyey in ay dhaafi doonaan xadka markaasi uu u ogolaa heshiiska nukleerka iiraan ee la seexay sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii
habeen wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da aan ku bilownay magaalada caluule ee gobolka bari ee soomaaliya waxaa kusoo fatahay badda waxa ayna baabi'isay guryo iyo goobo ganacsi dadka deegaanka magaaladaasi ayaa cabsi ka qaba in xilligan oo ah wakhtiga ay baddu badi kusoo fatahdo in middan ay yeelan karto saameyn ka xoog badan sannadihii hore wariyaha v o e da faadime yaasiin jaamac ayaa haddaba khadka telefoonka waxay kula xiriirtay sheekh maxamed axmed yuusuf oo ka mid ah culummada magaaladaasi
sheekh maxamed bal waxaanu maqalnay magaalada caluula in khoorigii uu ku soo butaacay oo uu magaalada soo dhex galay bal xaaladda nooga waran sadaba waxa weeyaan magaalada waxaa soo galay khoorigii khoorigii marka muddo uu soo socday saddex sano ah ayuu hadda magaalada kusoo dhawaanaya ma garat waa gart in badan baa waxa weye laga shaqeeyey magaalada geeskaasa oo awal baan go-aan ka furo sanadkan kiiba laba ahaa magaalooyinka oo dhan baa gurba soo sameeyey oo deegaanka radafuya waa la isugu yimin hadda wuxuu soo galay oo ugu daran yahay ayaamaha kale oo ay tahay xagaagii uu kacay oo badu ay kor u kacsan tahay ma garata guryo uu la tegay oo dumiyey miyaa jirta muddadaa saddexda sana ah wuu soo gurmaayey adigu ilaa iyo hadda guryaha la maayanayo inuu la tegay boqol iyo labaatan guri bay gaarayaan ma garata qaab sidee ahba guryaha ula tegay guryaha waxaa weeyaan markii horeeto waxa weeyaan waa saadba waa soo fatahayey hadda markii ugu dambaysay oo xagaaga ahayd habsadii markay timi sideeda habsadu waxay u badan tahay bisha kowdeeda ilaa shanteeda iyo bisha saddex iyo tobankeeda ilaa toddobiyo tobankeeda marka hore toddobiyo labaatanka ilaa maxaa leeyay shanta bisha marka labaadna waxay soo kacdaa saddex iyo tobanka ilaa toddobiyo tobanka baddaa marka soo kacday ayaa kusoo fatahday magaaladii daaro iyo dayaheed guysa oo cashaan bay duran jirtay hadda daarihii hataa meelo meerada ah ayay gulisay marka biyaha badda miyaa qaaday guryahaas biyaha badda ayaa soo soo galay oo duuyey hadda waxa weye daaro ayay duuysay ayaamaasabshaan iyo way badnaayeen meerada yar yar oo magaranaysa baalki ah wadaqaday ku badnaayeen laakiin hadda waa daaro waaweyn oo magaalada xagga magaalada ah wadadii weyneed magaalada ay waxay u jirtaa toban talaab hadday ugu badan tahay boqol iyo labaatanka guri isugu jira goobaha ganacsi iyo guryaha deegaanka dadkii lahaa iminka xaggee ku sugan yihiin dadkii lahaa waxa weeyaan qaybana waxa ay meeradka banaanka ah waa cashaan iyo ay ka dhisteen aybana dadkeedadheeray dadkoodii ayay la nool yihiin oo la jawdhaneen maaa dadkoodii kale ayay u biireen ma garat imise mitir ayaad is leedahay baddu gudaha waa usoo gashay degmada caluula markaan isdambi tiro tan iyo waktigaas ilaa afartan tallaabo ama afartan mitir bay gudaha usoo gashay hadda maxaad qabateen haddii aad aragteen baddii inaynu ku soo socoto marka hore reero ayaanu samaynay oo maxaa la yidhahdayay hay-adaha iyo dawladda iyo qaybo badan baanu samaynay ee barnaamijka aan boosafyo badan baanu dhignay waxaan noo soo gurudana aanu arkay ma garat hadda waxaanu samaynay marka isku tashi hadda dhagax baanu isku qoray dadka tijaarta ah maxaa la yidhahdaa magaalooyinka karate oo gardafuy ah ee dadka dibadda jira ee noo ay noo soo direen annaga waxa weeyaan waxaa la sameeyey barnaamij ah in qofkii bixin kara lagu qoro hal biyaajo oo magaranaysa dhagaxa oo lixdan doolar ah ma garat hal loor baa ka wadaa hal loor oo ah dhagaxa oo bacabawlkiis wata lixdan doolar ah lagu qoro markaa qofkii toban bixin kara kii shan bixin kara kii laba bixin kara saasaan u gurin hadda haddii aad qiimayn ku samayso baddu biyaheedu ma kuwa meesha ku hakanaya oo magaalada xaafadahay soo gashaba mase hore bay usoo socotaa horey bay usoo socotaa mar kasta oo bishu ay gaadho hadda habsida bishii dhexad baa lagu jiraa saddexaad toddobaad badu kobay u kacda xagaaga xilliga xagaaga aad bay magaraysaa ugu weeraraysaa hadda saddex sana kuu sheegay mar kasta xagaaga ayay aad usoo weerartaa badda oo maaragtay gudaha usoo gashaa marka hadda sanadkii hawadaasi ugu dareeyo wadaa haddii marka aan hadda laga gaarinna waxa weeyaan intaas begelaysaa magaalada magaalada way kala goyeysaa way kala goyeysaa waa jaraysaa haddii aad sawir ka bixiso magaalada caluula khoorigu dhinacee kaga yaal magaalada caluule hoori waxa uu kuga yaalaa dhanka bari waxaa halkaa ku taal shawro baa la yidhaahdo oo aad qiimo ku badan leh oo xoolu cunaaneen oo dil laga jarto oo faa'iido badan leh oo dad hore ay keeneen oo marka magaalada ma la siman yahay oo inta magaaladu dherer leeg tahay miyaa khooriguna dherer leeg yahay maya ee isaga hooriga inta uu maro magaalada kale barkeeda bar buu maraa haddii waa meeshaan kaalaya hadduu hadda soo socdo magaalada bar buu goosanaya inta hoose dhan buu goosanaya inta sare oo buur buurta ah, dhagaxa ah waxa weye waa nabad gelaysaa laakiin inta hoose oo dhan buu goynaya hadda hadduu soo galo halkaas tobankaa mitir soo dhaafo magaalada inta hoose dhan buu jaraya
kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed axmed yuusuf oo ka mida dadka degan magaalada caluula ee gobolka bari ee puntland faadime yaasiin jaamac ayuuna khadka telefoonka ugu waramayay
maxkamadda darajada koowaad ee dalka jabuuti ayaa maanta waxay dhegaystay dacwada lagu soo oogay macallimiin iyo arday loo haysto inay ka wada shaqeeyaan warar been abuur ah oo ah inay qaar ka mida ardada ay si ogaayeen xiisadaha lagu marayo imtixaanada lagu gudbo jaamacadda oo dhowaanta lagu soo gebagabeeyey jabuuti wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi jabuuti ayaa waxay u gudbisay maxkamadda jabuuti dacwad ay ku soo oogta macallimiintaasi iyo ardadaasi iyadoo dowladduna ay sheegtay inay ku gacan seertay wararkaasi been abuurka hase yeeshee dadkaasi ay isku dayeen in imtixaanada ay geliyaan khalkhale iyagoo adeegsanaya baraha bulshada waryaheena jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixinta nooga soo diray jabuuti maxkamadda sare jabuuti ee loo yaqaan qasriga cadaaladda ayay weli ka socotaa maanta dacwaddu iyadoo si xoog leh loo adkeeyey ammaanka ku-xigeenka xeer ilaaliyaha jabuuti xasan maxamed xasan ayaa sidan noogu warramay waxaan xaggan la keenay maanta oo maxkamadda u tabiinay ilaa waxyo toban qof ayaa la keenay waxaan ku haysanaa toddoba waxaan ku haysanaa waa arday weyaan waxaan ku haysanaa in intay qof kale u yeedhoonoo balaaskooga itixaanka loo maray toddobada kalena waxa weeyaan qof waa qof reseau socio laga yaqaano facebook iyo ha warar been abuura ka sheegay ministère de l'éducation taabaan ku haysanaa wasaaradda waxbarasada ayaan ka haysanaa iyo lixda kalena waxaan u haysanaa waa dad oo dadka ka yeelinaca waxaan haynaa sibsheegii baaga marka lacag iyo wax weydiistay wax xun weydiistay dadka marka lacagtii bay ka qaadeen sibsheeg baaga hayana ma jirin waa been bay heli marka waxaa noo hadhay laba qof oo kale wuxuu ahaa militaro baag isaga caadi u marayey wuxuu u yeedhay qof kaleo balaaskiisa u marayo u yeedhay wuxuu u geliyey darkiisii u geliyey uu taswiiro uu ku nabay convocationugu maro exactement iyuu maray kaana hadda waxaa laga qabtay meesha dhexdiisaba ayaa laga wada qabtay donc dadkaasoo dhammaanta waan waan waxaan u tabiinayay maxkamadda iyagaa hadda markaa qarar qaadan go-aan qaadan doona insha allah waan sugina go-aankaana waxaa la ogaa itixaankii baaga inay macalimiin loo xidhxidhay kolka arrintaas xaggee ku dambaysay macalimiintiian baagan ama suushayada xiisadaha dee lagu maraya waa lasii bixiyey waa la ogyahay taas waa maxay iyo howlahan sidee kala yihin taasi waa been weeyaan siisho la ogaanayo gacanta ku hayen maba jirtoba iyaga lix qo- waa macalimiintoo dhammaa waxaa lagu haysa waa- waa waa lix qof weyn lix qofoo dadka ka yiri waan haynaa oodna been bay ahayd waa la wada eegay siisheega dadkii diyaari iyagu kuma jirin ah, ah, maba dhaceen sidaa ugu gartaanba maba dhaceen donc wax waa been weyn waxay ku sheegtaan bas lacagtun bay dadka kaga qaadanayeen dadkaana dee max- sidaan iigu sheegay maxkamadda ay horjoogaan maxkamaddaan sugayna qararteyda insha allah qaran cabdulqaadir xasan oo ka mid a kooxda abukaatayaasha ee u doodaysa macalimiinta ayaa isna sida noo sheegay iyadoo macalimiinta lasoo xidhay ay ka mid tahay gabadha laydha umalkhayr cilmi rooble xagga baraha bulshadana looga yaqaan buulaqareen oo ah fool sideed bilooda inkastoo iyada maxkamaddu ay u ogolaatay inay gurigeeda iska fadhido oo ay maxkamadda soo gaadho maalmaha loo yeedho ee dacwaduhu ay socdaan waan de waan daafacnay oo waxaad arkaysa in wixii laga qoray gabadhan iyo wixii ay samaysay la sheegay inay wax isku midab ahayn oo weli lama arag dacwad sidan oo kale oo gabadh een, uur lahoo mataqaana sideed bilood oo mataqaana in la qabto oo la geeyo een, eh, meel dad lagu xidhayo oo uskaga oo oo- oo markii dacwadda loo dhameeyeyba de mataqaana ay anagu waxaan ka nidhay bal sii daaya gabadha oo dee een, gaardaafiyogan la sheegay hala joojiyo waana la diiday marka waan fahmayna halka wax ka socdaan marka maanta alxamdulilah maanta way fiican tahay tonsion bay lahayd gabadhaasi markii la geeyey daraxanaan dhoodnaha kacay dhatarka la soo eegay oo waraqadahaygii la soo qoray waxaa la yidhi mataqaanay een waxaan de tonsionkan lagu hayo xarigan lagu hayo iyo sidaan ay tahay iswaafaqaya mahayn marka qof walbood ilaahay akhri siiyey waxaad inuu yidhahdo de war gabadhan waxay doonta ha samayso dacwaddii maa laga qaaday ha ama baxs- waddanka may ka baxsanaysaa maya hala sii daayo maalinta kale baarkeyga la keeno waxa weeyaan taana waxaan iga daran dacwadda waxaa la keenay baarkeyga jeedis waan habeenkii habeenkii jamcihii iyo khamiistii jamcihii isbedelayeen tobankii baa la keenay wiil lama arag waddankiina uu soo maray dhibaato badan weligee dad lama keenin maxkamadda habeen madow oo laba iyo tobankii habeen marka waxaan inay dowladdu waxaan madaxweynuhu hadduu maqlayo mataqaanaa wasiirku cadaaladdu maqlayo waxaan dadkan meesha waxaan kala wada waa in la nadiimayo weeyaan oo waxaan la kala hagaajiyo si ay maxkamaddu ay zaanis ka socoto oo dadna mataqaana dhibaateen wixii dhibaato sameeya la xidho oo la mataqaanaa laga maro xeerka laakiin la oran inna waan cadaabaynaayo inna waa iska dhaso iska dariiqa iska soconayan waxba lama- waxba uma samayn maanta waxaa noo sheegay xeerilaaliyuhu lix iyo toban qof oo inay ka qaadayaan dacwad marka maanta ma dacwadda gabadhunbaa loo fadhiya waxa weeyaan may kacbada mar loo fadhiyo yacni dacwad kale waxaa jirta in macallimiintii oo la leeyahay dhibaatay geysteen oo- oo baagii iyo ayaa afad waxa weeyaan imtixaankii wasaaraddu waxay ku leedahay wax dhibaato oo beenaabuura ma jirto haddana waxaa leeyahay rag baa la daba socdaa la leeyahay dhibaata samaysan dhibaatada ay sameyn waa maxay baa leeyahay sooqul bay geliyeen baa leeyahay taxanaday soo socdeen war sooqulku xeerku ma dhex qorna sooqul marka waxaad gelisid wax benaala ma hayna camdo dhibaata ah waxa weeyaan wasaaraddu haddii akhri leedahay waxay ahayd inay dadkan ay ka marto een iyadu ay ka marto mataqaanaa waxba u yaala xeerba u yaala wasaaradda dowladda dadka shaqo- u shaqeeya xeerba u yaala halkaa bay hadin halkaa waxeeda ku hagaajisato dadkaasi ay daadhu tolada ay ay sanksiyonanaysana hadday de- ay ka ahayn een, een, dakoor inay maxkamadda tagaan bay Way- ahayd saa ayna shaqadu dhacday ahayd. laakiin way sheekadii bay bedileen dacwaddii baa lagula orday komisaariyaago dadka baa la xirxiray dee ceebtu halkaa bay ka imanaysa waxa weyn laakiin macallimiinta kolkay afka doonaan ku hadlaan oo itixaan dhanoo dowladee soo diyaariso sanad dhan ay ka shaqaynaysay mustaqbalkii ardaydu ay ku jirto welibana wasaaraddoodii ay tahay iyo itixaankoodii ay dhahdaan in waxyaabo been abuura dee sameeyaan soo marka ma aha dhibaato weyn oo marka itixaankii u waa geysanaya dhibaato anagu waan soo marnay imtixaankan weligii ma oranay imtixaankaas hala hala dhibaateeyo waa imtixaan dadka ardayda muhiim muhiim ah laakiin marka ay een, wasaaraddu ku orado een, komisariyaga taaba ayaa ayaa dhibaatada keenaysa rabadan muse v o a
wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in si weyn ay uga feejigan tahay xaaladaha cudurka ebola oo la sheegay in lagu arkay kenya iyadoo horena laba qof cudurkaasi ay ugu dhinteen dalka uganda dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay kaashanayso ururka caafimaadka adduunka ee w h o iyadoo intaasuna ku dartay in ay jiraan tallaabooyin ay qaadanayso si markaasi hortag loogu sameeyo cudurka labadan dal ee ku yaala bariga afrika oo ciidamo ay ka joogaan soomaaliya ayaa midkood soomaaliya xuduud furan uu la leeyahay oo dadkii gaadiidkaba ay isaga gooshaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka maxamed siciid cabdulaahi ayaa waxa uu u waramay wariyaheenna zahra cabdi axmed
Ah, bismillaahi raxmaan raxiim Ah, marka hore waa wada salaamantihiin sidaad la socotaan mandateka wasaaradda caafimaadka waxa weyan inay ilaaliso waxyaalaha emergensiga iyo dhibaatooyinka markii waddanku ay la soo gudboodaan aalaan ee dhinaca caafimaadka marka insha allahu tacaala ilahay waxaan ka baryanaa cudurkan la sheegaya ee run ahaantii hadda eh, wadamo afrikaan qaar ku dhacay in ilaahay uu naga hayo uusan na soo gaarin laakiin waxaa waajibaadkeena na saaran ay ay waajibaadka naga saaran arrintaas waxay tahay inaan diyaar garowgii loo baahnaa aan diyaar garowno annaga keliya ma ahane hay-adaha caafimaadka caalamiga ee sida ee, maxaan idhahdaa w h o iyo ururada kale ee arrimahan run ahaantii ku guda jira ayaanu kala tashanaa sida ay isuba bedesho alertiga mise maxaan idhahdaa dhibaatooyinkani sida ay xaaladdu maraysana update ayaan ka helnaa annaga ka dowladda soomaaliya ahaan wixii noogu aadan arrintan iyo meelaha khatartu ay ka iman kartay waddamada run ahaantii eh, lasoo mari karana xiriiro ayaan la yeelanay oo aan leenahay eh, sidee qaabkay annagoo dhan annagoo wada jira aan uga hortegi karno sida muuqatana cabsidu mar walba way jirtaayo waa cudur faafaayo oo adduunkao dhan dhibaatadii uu geystay waa la ogyahay laakiin in babliga ay baanigarayaanna eh, eh, cudurkan caalamiga ee caafimaadka adduunka eh, way ka digayaanoo xaaladdu inay hadda gacanta lagu hayo oo aan wax dhibaatooyin kaloo intaas sii badan sida wasaaradda eh, statementiga ay soo saartay ay caddaynayso ayan jirin soomaalina hadda khatar oo direct ah inay jirin ayaanu ummadda soomaaliyeed annaga waa tahay mudane wasiir waxaa jirta in n soomaaliya marka la fiiriyo dhinaca hawada iyo dhinaca dhulka xuduudahaba ay u furan yihiin wadamada deriska oo aysan jirin si rasmiya n kastamo amaba ee goobo xoogan oo ay taalo ilaalo lagu joojin karo xataa wadamadan haddii ay saameyso bariga africa gaar ahaana kenya iyo uganda sida hadda laga cabsi qabo marka maxaad taasi taasi sideed u wajihi kartaan marka walaal sidaad la socotid horta point interest baa jira oo wadanka wadamada xuduudaha nala lehna run ahaantii laga soo galoo la yaqaano annaga sidaad la socotid africa cudurkani markuu ka dhacay run ahaantii si cabsi weyn iyo panic ayuu abuuray sanadihii cudurkani markii ay dhaceen kadib annagana waxaan qayb ka ahayn dowladihii run ahaantii ugu diyaar garoobay dad badan baan run ahaantii aan tababarnay oo entry pointiyada wadanka meelaha laga soo galo ha noqdaan dhinaca hawada ha noqoto mise dhinaca dhulka ah marka waxa keliya oo muhiimaddu aan saarayna waxay tahay sidii dadkaasi bal aan wacyigelintoodii iyo aan u xasuusin lahayn wixii horey u dhacay iyagoo run ahaantii khibradihii iyo trainingkii loo baahnaana horey u haystay haddeerna aan u diyaar gelino oo aan aleertigaasi aan ummadoo dhan especially meelaha annaga waxa kale nagaga soo geli karaan dadkii aqoonta ulahaa iyo wasaaradda caafimaadka inay diyaar u tahayna run ahaantii diyaar garowgeena aan laba laba jibaarno taa ayaa ayaa naga saaran arrintan kaba soo qaadba uganda oo kaleeto ciidamo ayaa ka jooga soomaaliya laba kees ayaa lagu arkaa laleeyahay cudurka ebola marka askarta soomaaliya joogta badi waxaan ognahay in la babedela xataa wiigii sidoo kaleetana xuduudaha ay isu furan yihiin oo hawada ay yimaadaan maalin walbaba uganda oo kaleeto hadda iyo kenya xataa shaki laga qabo saddex kiis oo cudurka ebola ah sidee ayaad wadamadaasi ula macaamilaysaan si maaragta ciidamadooda ay u joogaan halkay joogaan si inta xaaladan laga xaqiijinayo ururada caalamiga ahi aad bay run ahaantii u ammaaneen sida ay dowladda uganda ay kahortagiyo horey u samaysay haddeerna ay run ahaantii ay u xakameynayso cudurkan iyo isku dhaqaaqiisa waa runta xaalado ayaa jira oo hadda ilaa iyo inta namberada adigu aad sheegtay laakiin waxaad la soconaysaa mar waliba ciidanka imanaya mise kuwa tegaya mise kuwa baxaya iyadoo khatartaasi ay jirto in ayagana wadankoodii ayan xitaa kasoo tegin oo measurement badan la sameeyey intaynan soo dhaqaajinin marka waxa weyaan wixii ayaga dhinacooda ku aadan waa la qabtaa wadankana dhinacyada ay kasoo galaan maxaan idhaahdaa hawada lagaga soo galo run ahaantii wadankeena hadda si direct oo wadankaasi diyaaradda soo baxda usoo gasha ma jirto interpointba kaley leeyihiin meelo badan bay soo maraan marka hadda ummadda soomaaliyeed waxaan niyadooda ku dejinaynaa in xaalad oo khatar oo oo si fool leh oo nagu soo fool leh oo deg deg ah ma jirto laakiin mar waliba waxaa habboon in wax waliba loo diyaar garoobo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliyeedna waxay shacabka soomaaliyeed u sheegaysaa inay diyaar u tahay in arrintani ilaahay hadduu yidhaahdo haddii ilaahay nama tusaan horta leenahay laakiin hadday timaado in aan maxaan idhahdaa ururada caalamiga iyo hay-adaha arrimahan ifteeya aan la falgeli doono dadka annaga noo tababarana aan kala qayb qaadan doono insha alla marka ilaa iyo haatan maadaama adinka xataa aad ka dhawaajiseen in uu jiri karo shaki in loo diyaar garoobo ay tahay kahortegistu waxay ka fiican tahay daaweynta marka maxaad qaadeen ilaa afar laatanka saace lasoo dhaafo tallaabo ah micnaha ama aada rabtaan bay marka mar marka u horeyso maxaan idhaahdaay ka hortaga waxa ugu muhiimsan waxa weya waa macluumaadka la helo annaga si aad baan isu abdate garaynaa hay-adaha caalamiga iyo wadamada arrimahani lagu sheegayana waan iska abdate garaynaa xaaladdu meeshay marayso marka midaasaaba waxay tahay measurementga ugu horeeya ee annagu inaan qaadanana looga baahan yahay wacyigelinta maxaan idhaha shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee interpointyadaas joogana in aan meesha xaaladda ay marayso aan la socodsiino iyo siday wax yihiin taas ayaa arrinta noogu muhiimsan ah waxaana mar kale ku celinayaa risaalada ah in maxaan idhaahdaay wax la yidhaahdo welwel ah oo arrintan ku saabsan hadda soomaaliya si directi ah inayan u jirin maxaan idhaahdaay wixii soo zaa'idana lala socodsiin doono isla mar ahaantaana wasaaradda iyo hay-adaha kale ka wada shaqayn doonaan insha allah kaasina dhegestaal wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya maxamed siciid cabdulaahi oo u warramayey zahra cabdi axmed iyadoo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay sheegtay in si weyn ay ugu feejigan tahay xaaladaha cudurka ebola oo la sheegay in lagu arkay kenya iyadoo horena ay laba qof cudurkaas ugu dhinteen dalka uganda warar la xiriira madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed mursi oo haatan la sheegaya inuu ku dhex dhintay maxkamad markii uu kasoo muuqday ayaan idiin haynaa sida ay qorayaan wararka dalkaasi masar warbaahintooda gudaha balse isla arrimaha ebola iyo waxaan ku guda jirnaaye xaaladaha la xiriira ee bariga afrika ee saraakiisha caafimaadka ee dalka uganda ayaa sare u qaaday feejignaantooda ay uga hortegayaan cudurka ebola kadib markii uu ku fiday xuduudaha sida la sheega wadankaasi uu la wadaago koongada dimuqraadiga shaqaalaha degdega ah ayaa naftooda u horaya sidii ay uga hortegi lahaayeen viruskan inuu usoo gudbo dadka waxaana la sheegay in kun iyo afar boqol oo dad ah oo ku nool d r c ay uu xaalada cudurkaasi uu saameyn ku yeeshay laba qof oo kaleetana ay ku dhinteen dalka uganda xaliimo cuthmaane ayaa warkan ka soo dirtay dalkaasi uganda waxaase noo soo diyaariyo oo soo jeedinaya maxamed cabdixasan mahadsanid zahra masareyka robinson oo howlwadeen caafimaad ayaa maalin walba booqda dadka si uu cudurka ebola wax uga baro qoysaska deegaanka kizinga kuwaasoo ku jiro qoyskii cudurka ebola ka keenay dalka uganda qoyskan ayaa booqday qof ay xigta ahaayeen oo ku sugnaa dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo booqashadaasoo ay ka dhalatay in ilmo yar iyo ayeeyo ay meeshaasi ku dhintaan howlwadeenada caafimaadka ee uganda ayaa tallaalaya dadka la kulmay iboolaha oo iyagu xitaa ay ku jiraan waxaana arrintan kaalin weyn ka geysta hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o benjamin sensasi waa sarkaal w h o u qaabilsan xiriirka iyo horumarinta caafimaadka hadda oo uu cudurku dilaacay waxaan mar kale tallaalaynaa shaqaalaha gaar ahaan kuwa laga yaabo inay markii hore gefeen dhakhaatiirtu lagama maarmaan ma aha hase yeeshee qof kastaoo iboola ku lug leh tusaale ahaan dadka xuduudaha wax ku baadha dadka isxilqaanka ugu shaqeeya hay-adda laanqeyrta cas iyo kooxaha caafimaadka ee tuulooyinka dhammaantood waa in la tallaalaa ayuu yidhi uganda waxay tallaashay tiro ku dhow shan kun oo shaqaalaha caafimaadka ah hase yeeshee xilli cisbitaalada iyo xarumaha kale ay diyaar u diyaargaroobayaan la dagaalanka ebola masareyka robinson iyo shaqaalaha kale ee kazinga ayaa sheegay inaanay haysanin qalabka caafimaadka ee loo baahan yahay goobta shaqadana dabcan gacmaha iyo afka laguma xidho laguma xirto iyadoo la hubinayo in ay ammaan yihiin dadku ayuu yidhi jeffrey mabusa waa howlwadeen caafimaad oo ka tirsan degmada kagando waxa uu sheegay inay wakhti dheeraadah shaqeeyaan si ay u xakameeyaan isu socodka dadka degmada ee lagaga shakiyey in cudurku uu ku dhacay cudurkaasoo bulshooyinka xadka ku nooli ay cabsi weyn ka qabaan waa inaydaan dhaqdhaqaaqin oo aydan u tegin dadka kale xitaa waa in iyaga qaraabadoodu ayna soo booqon ilaa iyo koob iyo labaatanka maalmood ee loo qabtay xilligaas oo aan u sheegi doono in xaaladdu ay fiican tahay iyo in kale ayuu yidhi shaqaalaha caafimaadka ayaa cisbitaalka buwera ka sameeyey goob karantiina halkaasoo laba kalkaaliya oo virusku haleelay xaaladooda lagula socdo dhinaca xadka howlwadeennada caafimaadka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo waxay la tacaalayaan cudurka ebola oo markii labaad dilaacay kaas oo caabuqiisu u gaadhay dad ka badan laba kun islamarkaasna saddex meeloodoo laba meel dadkii fayrasku ku dhacay ay u dhinteen howlwadeennada dalka uganda ayaa iyaguna dhinacooda rajaynaya in tallaalka iyo dadaalada baadhista la dedejiyey ay ku filaan doonaan in fayraska ay ka hor joogsadaan inuu mar kale faafo mahadsanadkaasna wuxuu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere oo noo soo koobayey warbixintii xaliima cuhmaani ay nooga soo dirtay kaseesa iyo uganda halkaad weli nagala socotaana waa washington waa tahay ibraahim oo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo maxamed oo warbixintaasi noo akhriyayba weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington markana madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed mursi ayaa la sheegay waxyar kadib inuu dhintay markii uu kasoo muuqday maxkamad sida ay sheegtay warbaahinta gudaha ee dalkaasi masar haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa isha ku haya stuudiyana haatan lagu soo biray wariyaha v o eda jacfar kukay bal jacfarow wararkii ugu dambeeyey zahray sida aad sheegtayba warbaahinta rasmiga ah ee dowladda masar ayaa waxa ay sheegtay in maxamed mursi uu ku geeriyooday maxkamadda xili ay socotay dacwad loo haystay oo ka mid ahayd dacwadihii lagu soo oogay kadib markii xukunka si awood militari a looga tuuray taasoo la xidhiidhay in uu war sirta qaranka ah faafiyey islamarkaana uu la wadaagay dowlado kale wakaaladda wararka waxa ay sheegtay in xiliga uu dhimanayay ay dacwaddaasi socotay maxamed mursi waxa uu ka tirsanaa ururka ikhwaanulmuslimiinka waxaana madaxweyne loo doortay sanadkii labada kun iyo laba iyo tobanka hase yeeshee sanad kadib ayaa xukunka lagala wareegay oo waxaa afgembi milatari kaga tuuray madaxweynaha haatan xilka dalka masar haya oo la yidhaahda cabdilfataax asiisi maxamed mursi zahra waxa uu dhashay sideedii bishii agosto sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo kontonkii magaciisa oo dhammaystiranna waxaa la yidhaahdaa maxamed maxamed mursi ciise al cayaad waa madaxweynihii shanaad oo dalka masar ay yeelato waxaana xilka loo doortay sida aan soo sheegayba afar iyo tobankii juun sanadkii labada kun iyo laba iyo tobanka codad gaaraya konton iyo kow dhibic toddobaatan iyo saddex ayaa lagu doortay sanad kadib markii xilkaasi uu qabtay ayaa afar iyo labaatankii soddonkii juun waxaa xilka afgembi kaga tuuray madaxweynaha hadda xilka haya oo markaasi ahaa taliyaha ciidamada qalabka sida tan iyo markaas xabsiga ayuu ku jiray markii xabsiga la geliyey waxay ahayd dhammaadkii bishii juun bishan oo kale sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii maantana waxaanu ku jirnaa bishii juun toddoba iyo tobankeedii waxaan u malaynayaa in dhowr iyo toban maalmood kadib ay toddoba sano xabsiga ugu buuxsami lahayd waxaa lagu soo ogay marka dacwado kala duwan oo inkastoo dadka qaarkood ay u arkeen in uu ahaa madaxweynihii sharciga ahaa ee dalkaasi oo awood loo adeegsaday xilkana looga tuuro dadka qaarkood baa haddaba waxaa la arkayaa in ay hadallo ka leeyihiin amaba ay ka faalloonayaan geerida maxamed mursi qaarkood oo baraha bulshada warar kusoo qoraya amaba ka faalloonayay warka sheegaya maxamed mursi inuu geeriyooday waxay leeyihiin geeridiisu ma aha mid dabiici ah iyagoo markaasi kala jeeda inay suurtagal tahay in la sumeeye ama dhibaato kale loo geystay laakiin weli warkaasi ma cadda dadka qaarkood baa waxay leeyihiin qaabkii uu u dhintay iyo geeridiisa laf ahaanteeda ilaa iyo hadda ma caddo oo wax muuqaala iyo sawiro toona lagama hayo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wariyaha v o eda jacfar kuka ayuu kaasi ahaa oo wararkii ugu dambeeyey lana xiriiro geerida madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed mursi oo maxkamad markuu kasoo muuqdo waxyar kadib la sheegay in uu geeriyoodo sida warbaahinta gudaha dalkaasi masar ay sheegtay ayuu kaasi ahaa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka tubta nolosha ee caawa qodobada ah aan barnaamijka caawa idinku hayana waxaa ka mid ah ganacsatada qaxootiga soomaalida ah ee ku jira xeryaha dhadhaab oo dalbaday in loo fududeeyo waraaqaha u oggolaanaya inay ku dhex safraan waddanka kenya markii ay noqoto inaan adeeg u doonano nairobi ama gaarisa ama meel ka baxsan xeryaha runaantii caqabad aad u weyn ayay nagu tahay oo xagga sharciga waayo dowladda kenya ma ogolo maaragtay dad qaxootiga inay ka baxaan xeryaha maaragtay loo qoondeeyey
tiga ah kenya ku dhaqan oo ka welwelsan go'aanka la sheegay in dowladdaasi ay ku xidhayso xeryaha dhadhaab haddaanu noqonana waa dalkayna hooyo inkastoo nabadu ka jirin oon jeclaa lahay nabadda dhulkooyana nabad intuu ka naqanayo nooloo daayo meeshayna hadday dhici weysana dalkayna diidi mayno waxaan su filayaa dowladda kenya waa dowlad ilbaxah oo aqoon badan leh dowlad qadiimina ah inay dad muxuu ahaay qaxootiya qasbi doontana u malayn maayo
heesaha aan caawa idiin hayana waxaa ka mid ah sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dunida iyo qodoba kale aan ku bilaaba ee ganacsatada qaxootiga ah ee dhadhaab ayaa dalbaday in loo fududeeyo waraaqaha u oggolaanaya inay si xorriyad leh ugu dhex socdaalaan dalka kenya si ay badeecooyinka uga soo iibsadaan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi inta badan qaxootiga xeryaha ku jira uma fududa in ay u safraan magaaladii ay doonaan arrintaasi ayay qaar ka mida qaxootigu u arkaan xayiraad dulsaaran cabdisalaan salas ayaa warbixinta noo soo diray qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ayaa ah kuwo aan dhaqdhaqaaq badan ku samayn karin gudaha dalka maadaama bulshada qaxootiga ay ku adag tahay helitaanka warqadda socdaalka ee la siiyo dadka qaxootiga ah nolosha dadka qaxootiga ah ayaa inta badan ku tiirsan ganacsiga uga yimaada magaalooyinka mombasa nairobi iyo gaarisa dharka qudaarta iyo qalabka elektaroniga ayaa qayb kaha ganacsiga ugu badan ee ka jira gudaha xeryaha waxayna dhammaantoodi yihiin kuwa ka soo gala magaalooyinka aan kor ka soo xusay qaar ka mid ah ganacsatada qaxootiga ah ayaa sheegaya inay yihiin kuwo aan awoodin inay si toosa uga soo adeegtaan suuqyada dalka iyagoo sheegay in waraaqihii socdaalka aada loo adkeeyey
magacaygu waa mukhtaar cabdi waxaan ka mid ahay ganacsatada ka xameelata xeryaha qaxootiga ee dhadhaab guud ahaan xeryaha qaxootiga maaragtay dadka ka ganacsado ee ah dadka qaxootiga waxay maaragtay wajahaan caqabadooyin fara badan dadkaasoo aniga aan ka mid ka ahay markii ay noqoto inaan adeeg u doonano nairobi ama gaarisa ama meel ka baxsan xeryaha runaantii caqabad aada u weyn ayay nagu tahay oo xagga sharciga waayo dowladda kenya ma ogolo maaragtay dadka qaxootiga inay ka baxaan xeryaha maaragta loo qoondeeyey runaantii caqabadahaasna badanaa waan wajahnaa oo waxaa ka mid a in adeegii aan dirsanay oo kale haddii ay noqoto inaan dalabaad wax ku dirsanno adeegii aan dirsanno marka waxaa mararka qaar dhacdo in dadka shakhsiyaadka aan dirsanno in shay maaragtay qiimihii saxda ahaa aynu ugu soo gadin oo qiimo qaali ah maaragtay looga gado iyagoon xifrad ama maaragtay xaqiijinin tayada sheyga ay soo gadayaan marka waxaa dhacdo oo kale in dhibaatooyinka maaragtay alaabta ay maaragtay soo noqoto oo inaan dib u celin weynata kolkii noola keeno marka caqabadooyinka ma yaro guud ahaan hadda ma jirto cod u ogol maaragtay in warqad fasaxa la siiyo dadka maaragtay ka ganacsado suuqa warqadaasoo u ogolaanaysa inay u tagaan nairobi oo kale inay ku tagaan ay kusoo adeegtaan qadar cabdulaahi maxamed ayaa sheegaya in qaxootiga xilligii hore si fudud waraaqaha socdaalka loo siin jiray balse haatan loo ogol yahay keliya ardayda jaamacadaha barto iyo dadka howlaha caafimaadka hay-adaha samafalka ay u gudbiyaan marka caqabadaha ugu waaweyn oo qaxootiga haysta way fara badan yihiin meel loogama dhaqaaqi karo ma ganacsan karto iska daaye xeryaha laftigooda baad aad ugu dhex socon karin adoo aaliyaan kaaga wadan aaliyankuna wuxuuba ka shaqeeyaa oo sharci ka yahay saddexda xero dhexdooda marka dadku waagii hore markay halkan joogaan saddex sano ka hor muddo ah dadka markay rabaan inay wadanka gudihiisa galaan sidaan hadda ay tahay caqabadu aad ugu adag tahay way ka fududay qofku markuu rabo inuu warqad samaysto ama wadanka gudaha u galo warqad buu heli jira drival document la dhaho oo waddada ku maro kuna soo laabto muddo bil ah ama shan iyo toban beri baa loogu qori jiray arrimihiisu iska soo dhammaysan jiray wuu soo laaban jiray hadda waayahan qaxootigii o dhan baa gabaabsi noqday gabaabsiga qaxootigu noqday iyo caqabadaha waxay keentay in warqaddii la waayo oo qof bixi waayo ama caafimaad ha ahaato ama booqashaha uu tagayo dad ehelkiisa ama socodka oo ganacsi iyo alaab adeegaha soo gadanayo way adkaatay markuu qofku rabo inuu warqad samaysto warqadaha dadka dhallinyarada studentida ay samaystaan hadda way helhelaan ha iskaba adkaata iyaga laftigoodu ha warqadda ku adkaato laakiin admissionka kale waa la iska helaa qof markuu jaamacad aadayo warqadda uu soo xaraysto wuu helaa socdaalka ku adkaaday bulshada qaxootiga ah ayaa ganacsato badan ku qasbay inay dalabaadka u wakiishaan shakhsiyaad u soo adeega taasina waxay caqabad kala gelisay horumarka ganacsiga ka jira gudaha xeryaha anigoo ah xabse cabdiqaadir kana mid ah ganacsatada bacadlayaasha ee xerada qaxootiga dhagaxley ganacsigeenna waxa uu caqabada u weyn oo horyaalla waxaa ka mid ah annagoo uu dhar faashoonna ah iyo wax iibinno haddana aana heli karin dharkii ay u baahnaayeen dhallinyarada waxay u baahnaayeen aan heli karin sharci la-aan darteed waayo qofkii aad u dirsato nairobi warkaama haayo qaxootigaa joogta asna nairobi wuu joogaa wax allaaliya wixii maskaxdiisa uu ka maaga uu soo dirayaa markuu soo dirana bulshadii hadda kaa gadanaysa waxay dhahaysaa waxan annaga mayna qancinin ma rabno naafada ugu weyn oo na soo gaarayso oo xag ganacsi haddii la dhaho ugu weyn waxaa waaye annagii oo hadda meesha hadda haddaan ka baxno dhagaxley hadda haddaad ka baxdo ma gaari kartid awood aa ku gaarta malihid xagar dheer aan aad u yareen maxaa la dhihi jiray marka ganacsigeennana waxa dhantaalayo oo horumar iyo aan u gaari la'nahay wax walbaan u gaari la'na waa sharci la'aan la alligeed maya hadda warqado lagu safro bilooyin dhowr bilood hadda qofka sakaraadka ah oo isbitaalka yaallo bayba muddo ku qaadanaysaaba sanadihii tegey waxaa aad u yaraaday dadka qaxootiga ah ee u socdaalo dalka intiisa kale maadaama la adkeeyey socdaalkii ka jiray gudaha xeryaha balse dadka qaxootiga ah ayaa dowladda kenya ka dalbanayo in loo fududeeyo dhaqdhaqaaqa ku aadan dhinaca ganacsiga waayo waxay ka soo adeeganayaan nairobi dakhliga halkan ay ka shaqeeyaan wuxuu uu tegayaa nairobi dalkii ayay dib ugu laabanaysaa waxaa kale oo maaragtay ay ku waajibtay inay bixiyaan sanad kasta canshuur marka dowladda kenya waxaa ka codsanaa inay u ogolaato dadka maaragtay danyarta ah ee noloshooda ka raadiyo beecshirooyinka yaryarka ah inay u ogolaadaan inay ka soo adeegin karaan si xor ah magaalo kasta oo maaragtay ay uga baahdaan wixii alaab ama agab ay ka soo gadanayaan oo loona fududay inay helaan warqadaha ee jidku marka cabdisalaam salas v o a xeryaha qaxootiga dhadhaab
qodobo kale iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa inoo soo socda balse marka hore aannu ku nasanno heestan dabacsan siduu igu taagsadayani wadnaha ugu talaxdegayu itiibada weliyuu igu noqoy igu noqoy midaanta lamo adigana igu toomo iisaha naftayda tare adigana igu toomo iisaha naftayda tare iga biidadka abtiso ii noqo dawiyo ii noqo dawo iyo taliil ii noqo adigana igu toomo iisaha naftayda tare adigana igu toomo iisaha naftayda tare iga biidadka abtiso ii noqo dawiyo ii noqo dawo iyo taliil ii noqo adigana igu toomo iisaha naftayda tare adigana igu toomo iisaha naftayda tare iga biidadka abtiso ii noqo dawiyo ii noqo dawo iyo taliil ii noqo dawo iyo taliil ii noqo
qaxootiga soomaalida ah ee ku nool xerada dhadhaab ayaa welwel xooggan ka qaba go'aanka soo cusboonaaday ee ay dowladda kenya ku sheegtay inay sannadkan gudihiisa ku xidhayso xerada dhadhaab qaxootiga ayaa dalbanaya in fulinta go'aankaasi ay dowladdu dib u dhigto maadaama weli ay colaado iyo abaaro ka taagan yihiin qayba ka mida soomaaliya cabdilcasiis axmed barrow ayaa warbixintani noo haya
walaac badan ayay muujinayaan qaar ka mida qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab iyo guud ahaan kenya kaasi oo xiriir la leh war ay xukuumadda nairobi ay soo saartay labaiyo tobankii februaayo oo ahaa in bartamaha sanadkan ay albaabada u laabayso xerada qaxootiga dhadhaab oo hadda hoy u ah laba kun iyo boqol ruux sida ay baahiyeen qaar ka mida wakaaladaha wararka adduunka oo soo xiganaya xog ay ka heleen hay-adda u n h c r xeradan oo ka mida goobaha ugu waaweyn oo ay qaxooti ku nool yihiin caalamka ayaa dadka ku sugan waxa ay dowladda kenya u soo jeediyeen inay dib u eegis ku samayso hadalkaasi oo niyadjab ballaaran ku riday dad badan baan ku dhalanay dad badan baa noogu wax noogu bartay dowladda kenyana way mahadsan tahay waxaana u sheegayaa hadda oo dhibaato ahoo jira Een, haddaanu noqonana waa dalkaynu hooyo inkastoo nabadu ka jirin oon jeclaa lahay nabada dhulkooyana nabad intuu ka naqanayo naloo- naloo daayo meeshayna hadday eh, dhici weysana dalkayna diidi mayno Een, waxaan se filayaa dowladda kenya waa dowlad ilbax ah oo een, aqoon badan leh dowlad qadiimina ah inay dad wax- een, muxuu ahaay qaxootiya qasbi doontana u malayn maayo Eh, sida qiyaasta aan u u hayno Een, waxaan ka codsanaynaa marka inay isla dhiilgareeyaan u n iyo dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya arrimahan siay wax uga qabtaan meeshay ku habboontaana u mariyaan kolay aniguma qabo taayuhan saar sheegtaan la mid ahay taayuhan saar ay sheegtay ayaa la mid ahay muqdisho inkastoo aanan tegin oo anagu naytutu halkaan soo galay waanan tegin oo muddo soddon sano waddanka kenya aan ku noolahay haddana dhibka warbaahintaan kala soconnaa inay nabad ahayn warbaahinta baan kala soconnaa oo intaa warbaahinta hadlaysa oo dhibaatooyinka soo gudbinaysa waa la socna inay dhibaato ee aad u dhib badantay magaalada muqdisho caasimaddeed sida dal madaxuu ka dhismaa dal madaxii ka qarabina meel la aado dee ma haystaan ya weliba waagii anigu aan imaanayay ilkana waa qabay indhana waa qabay hadda ilkana waa qabay ilkana ma lihi indhana ma lihi waan ku gaboobay alxamdulilaahi waxbaan ku dhalay nabadgelyaannu ku helay dad baannu isbarannay dowladda kenya way mahadsan tahay waannu isbarannay Ee, weliba madaxweynaha dowladda kenya ma haddaan u celinaynaa iyo wasaaradihiisa iyo dadweynaha iyo dhammaan kulligood waynu soo dhoweeyeen si fiican bay noo galeen deegaanka si fiican buu noo soo dhoweeyey waanu isbarannay waanu isdhexgallay aad iyo aad baynu u mahadsanyihiin mahad baanu celinaynaa insha allahu abaalkay noo galeenna haddaannu sii noolanna waanu gudanaynaa insha allahu tacaala had iyo dan xeryaha ayaantan waxaa ka jira buuq badan waxaa ka jira shiddo biyihii waana la ka gooyo biyihii way naga yaraadeen raashinkii waana la ka gooyo way naga yaraa- wuu naga yaraaday dadkii deganaanshihii waa dad baraka camal oo kaleeta aanu nahay oo dadkii xataa dad baa boorsooyinkoodii iyo alaabtooda xirtay abwaan khaliif muuse samatar oo loo yaqaano sanyare oo ka mid ah halabuurka soomaaliyeed oo sannadihii ugu dambeeya halkaasi ku noolaa ayaa soo jeediyey in dhadhaab ay hooy u tahay dhallinyaro fara badan oo leh mustaqbal nololeed iyo mid waxbarasho laakiin haddii lagu celiyo soomaaliya ay ku dhici karaan gacmo ka mid ah kooxaha dagaalka kala soo horjeeda dowladda soomaaliya halkaasi oo ay ka dhalan karto in aayaha mustaqbalkooda ay ku lumiyaan sidaasi darteedna loo baahan yahay in dowladda kenya ay si quto dheer uga fikirto sida uu hadalka u dhigay in mustaqbalka dhallinyaradaasi la ilaaliyo maskaxdayda saykoloji aan haddaan cabirayn nabadgelya hadday tahay sababtoo ah boqol iyo labaatan ilaa boqol iyo soddon wiil oo dhallinyaro ah oo mishan iyo labaatan jir ah iyo labaatan jir baa garoommadan ku ciyaara oo meeshan aayar ku ciyaaro oo ku kalsoon meeshan ay barteen iyo degaankooda boqol iyo soddonkaa berri markii la qaado oo xadka laga tallaabiyo boqol iyo soddonkaa dibudejin diyaar ah ma haystaan waa dhallinyaro boqol iyo soddonkuba luuqadday yaqaanaan markii gudaha ay galaan dhallinyaradaasi waa ay qaybsamayaan qayb waxaa weeye dowladda xalafaday ku yeelataa qaadan qaybna waxaa qaadan arsenaal qaybna waxay noqonaysaa fanshuru fil ardi suuqa madow marka anigu waxaan u arkaa wuxuu yidhi hebelow waxaa ha eegina wax ka sokeeya eeg anigu waxaan u arkaa in nabadgelyadu hadda inta dhallinyaraduna meesha ku urursan yihiin intay helayaan dawlad iyo dad qaabile iyo dad u sameeya barnaamij meeshooda inay ku urursanaan deeqa ismaaciil sanweyne waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku hana qaaday xeradan ee aan arag soomaaliya waxa uu hadda walaac ka muujinayaa go'aankan isagoo u arka da'yarta isaga oo kale ah in hadalladan ay si gooniya u danqayaan kuwaasi oo kaliya yaqaana nolosha xerada dhadhaab ee waqooyi bari kenya waxaa dhinaca kale uu sheegay in qaarkood hadda ay leeyihiin reero islamarkaana ay ku adkaan karayso iyaga iyo caruurtooda haddii ay dib ugu laabtaan soomaaliya waxaan leeyahay maadaama aan nahay dhalintii ee, ku barbaartay ama ku soo dhalatay ee, xaradan xagadheera oona weligooda arkin wadanka ee, soomaaliyeed ama wadankeena soomaaliya ee, kuma habboono xilligan in wadankii lagu laabto maadaama aan ognahay wixii intana keenay ee weli wadankeena ay ka jiraan oo ah xag amni Ee, amniga seedana waa shayga ugu wanaagsan qofka bini'aadanka uu ku noolaan karo haddii amni uu jirin nolol seedana ma jirto buuste iyo saalax suudi soddonkii sane ee lasoo dhaafay ayay dhadhaab u ahayd hooy waxayna ay sheegtay inay ku haysato nolol iyo ammaan wanaagsan laakiin iyada iyo haweenka kaleba waxay qartay in hadallada ka soo baxaya dowladda kenya ay ku riday qalbijo ballaaran waxay dhinaca kale soo jeedisay in inta soomaaliya ay axwaasheedu wax iska beddelayaan la siiyo waqti nololeed inay ku sii qaataan xeradan oo ay muddada dheer ku noolaayeen waxaanu dareenaa dee dad waxaan nahay xamaalata ah dad waxaan nahay waxbarta dad waxaan nahay maata ah dee walwal baanu dareennaa walwalka waxaan ku dareemana waddankii nabad maaha waddankii waddan nabadi maanta ka taaganta soomaaliya maaha inkastoo ay dowladda kenya hadalkan horey uga soo baxay islamarkaana warbaahinta qaar ay sheekooyin ka qoreen haddana madaxda hay-adda u n hcr ayaa sheegay in arrinta xalkeeda lagu jiro lana filayo inay guul ku dhammaato laakiin waxaa weli muuqanaya in shacabkan ku qaxootinaya dhadhaab iyo guud ahaan kenya ay muujinayaan walwal aysan ogeyn goorta uu ka bii doono cabdilcasiis barrow VOA Nairobi.
bal haatanna aan ka codsado ibraahim daanduray iyo sahre cabdi in ay inoo dulmaraan qodobadii warka caawa ugu waaweynaa ugu yaraan soddon qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen saddex qarax oo waaweyn oo xalay ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka nigeria goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in saddexda qof ee miinooyinkaasi isku soo xirxiray ay isku qarxiyeen hool ku yaala magaalada kinduwa oo soddon iyo siddeed kilomitir u jirta magaalada miduguri ee gobolka borno howlka la weeraray ayaa waxaa la sheegay inay ka buuxeen taageerayaasha kubadda cagta oo daawanaya ciyaar toos halkaasi looga tabinaya telefishinka cusmaan kajaala oo isagu ah maamulaha hay-adda xaaladda degdega ah ee nigeria ayaa waxa uu sheegay in tirada dhimashada ay kor u dhaafayso soddon halka dhaawacana uu gaaraya afartan ma jirto ilaa ay haatan cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi laakiinse waxaa loo badinayaa inay ka dambeeyeen kooxda mintidka ah ee boko xaraam
wakaaladda wararka ee b ayaa waxa ay ku warartay in madaxweynaha shiinaha shi jinping la filayo inuu booqdo dalka kuuriyada waqooyi toddobaadkan sida laga soo xigtay warbaahinta shiinaha maanto isniina madaxweynaha shiinaha ayaa la sheegay in inta uu ku guda jiro booqashadiisa maalmaha khamiista iyo jimcaha soo socda uu la kulmi doono hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un wakaaladda wararka a b ayaa ku warartay in booqashada shi jinping ay noqon doonto tii ugu horreysay oo hogaamiye ka socda dalka shiinaha uu ku tago dalkaasi kuuriyada waqooyi muddo hadda laga joogo afar iyo toban sano booqashada jinping ayaa waxay kusoo beegmaysaa sunnad guuradii toddobaatanaad ee kasoo wareegatay markii labada dal ay samaysteen xiriirka diblomaasi sida ay sheegtay warbaahinta shiinaha iyadoo intaasuna ku dartay in labada hogaamiye ay isweydaarsan doonaan aragtiyahooda ku saabsan xaaladda gacanka kuuriya booqashada jinping ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo wadahadalka maraykanka iyo kuuriyada waqooyi uu hakad ku jiro shir madaxeedkii ku dhex maray vietnam madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi bishii februari ayaa fashilmay khilaaf u dhexeeya labada dal awgii
aad baad u mahadsantihiin zahre iyo daandure markana aannu jalleecno kaalimihii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii dahabiga ahaa ee luul jaylaani iyo heestii gacal oo gurayna codkaasi macaan ee luul jaylaani iyo heestii gacal oon guraynin ayaan dhegihiinna kaga sii tegaya waxa ay gebagebo u ahayd barnaamijkayagii tubta nolosha ee caawa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo gabasho gaduudka aan loo darkaaye ilaahay koorta gaabee. Gabasho gaduudka-
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. Egypt's state TV says the country's ousted president, Mohamed Morsi, has collapsed during a court session and died. AP correspondent Karen Chamis reports.